بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين ودرسي لحاد كتابك شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع رحمهم الله تعالى وكبل أمي قولك أي شيء لبدا الشيخ ليهين رحمة الله عليهما وفرائضه أربعة أشياء أحدها النية وفي بعض نسخ المتن أربع خصال نية الفرض إلى آخره waxaynu kusoo guda jirnay tayamumkii oo aynu asbaabtiisii ka soo baxnay wuxuu yidhi wafaraa'iduhu tayamumka arkaantiisu arbacatu ashyaaa afar arrimood weeye axaduhaa ka koobaad anniyatu waa niyadii wa fii bacdi nusakhi lmatni kitaabkan matniga abushujaaca nusakdiisa qaarkood waxaa ku qornaa buu yidhi arbacu khisaalin yani afar markaa arrimood way istagayaan khisaal iyo ashyaa niyat lfardi halkaa anniyatu ahna niyat lfardi baa ku qornayd waana istagayaan inuu qofku niyeeyo faralkii faralku waa wixii tayamumka lagu qabanayay hadday salaad tahay iyo haddii ay tahay kitaab la taabanayo inuu tayamumkani tayamum faradaho uu yahay oo weliba la raaciyana wixii lagu qabanayay tayamumkaasi fa ina waa hadduu haddaba niyoodo almutayamimu qofkii tayamumayey alfarda wanafla salaadii faralka ahayd iyo tii sunnaha ahaydba hadduu niyoodo istabaaxahumaa labadiiba uu banaysanaya aw ilfarda faqad hadduu niyoodo uun salaadii faradka ahayd istabaaxa macahu nafla wuxuu la banaysan faralkii sunnihiina iyo weliba wa salaati aljanaasati salaadii janaasada ayadan sidoo kale qofkii markuu tayamumayo wuxuu u tayamumayo inuu niyoodo iyaa madhabka lagama maarmaan u ah ma kitaab qur-aanaad taabanaysaa ma junub baad tahay oo qur-aan baad akrinaysaa qira'atulqur'aan baad u tayamumaysaa ma salaad baad u tayamumaysaa salaad haddaad u tayamumayso salaaddu ma faral baa mise waa sunni marka markii aad tayamumaysay haddaad niyootay salaad faral ah salaaddii faralkii waa lagu ogoliyay wixii ka hooseeye o dhanna waa lagu ogoliyay maxaa ka hooseeya salaaddii sunnaha ahaa kitaabkii qur-aanka ah in la taabto qur-aankii in la akriyo qofkii junubkaha u akriyo dawaafkii wax alla waxa tayamum loo shardiyo oo dhami salaadii faralka ahayd way ka hooseeyaan haddii markaa salaad sunnaa uu niyoodo wuxuu yidhi awin nafla hadduu nafligii niyoodo faqad sunno keliya hadduu niyoodo lam yastabix macahu lfarda salaaddii faralka ahayd banaysan maayo laakiin wixii kale wuu banaysanaya oo xataa janaazadii sunahaasun bay la mid tahayoo salaaddii janaasadu halkan xukunkeedu waa iska xukunkii sunnaha sidaa daraaddeed haddii uu markaa sunno niyoodo salaaddii janaasadu way u furantahay kii faral niyoodayna oo salaad farala niyooday dee wixii o dhamiba way u furaye wakadaa low nawa salaata waxay taa lamid hadduu salaad u niyoodo kii salaad u niyooday isaguna dee salaaddii halka ugu hooseysaa looga qabanayaayo waa sunnihii markaa qof sunno niyooday oo kale ayuunbuu noqonaya wayajibu waxaa waajiba qarnu niyati tayamumi niyadii gebagabaysiga ama tayamumka in lala xidhiiriyo binaqli turaab soo qaadidda ciidda lasoo qaadayo lilwajhi wejiga loo qaadayo iyo walyadayni gacmaha labadiiba wuu isku xidhay kuwa xawaashituna iyagoo taabanaya ma arkayn laakiin xaqiiqadu waa unta wejhiga u wey waxba yadaynka labada gacmood way kasii dambeeyaan wejigii iyaga waxba niyada khasab maaha marka gacmaha la gaadhsiinayo ciiddii ama boorkii gacmihii la masaxayo inay niyadii sii jirtaa khasab maaha laakiin niyadu markaad wejiga qaybta ugu horeysa masaxayso in ay niyadii jirto waxaan gebagabaysi ka wada iyo tayamum oo weliba wixii aad u tayamumaysay ina aad markaa niyeysan tahay iyuunbaa shardi ah wayajibu waxaa waajib u yihi qarnu niyati tayamumi tayamumka niyadiisii la niyeynayay in markaa lala xidhiidhiyo binaqli turaab soo qaadidii ciidda lilweji wejiga loo naqlinayay iyo walyadayni labada gacmoodba wastidaamatu haadihi niyati niyadaa in haddana lasii daa'imiyo ilaa masxi shayin min alwajhi ilaa iyo inta laga masaxayo wax ka mid ah wejhigii halkan markaa madhabka masalo yaroo mushkila baa jirta masalada mushkilka waxa weeye naqliga ciiddii waa in lasoo naqliyo lasoo boorkii lasoo guuriyo oo wejigii lasoo gaadhsiiyo gacmihiiba naqliga soo guurinta boorka lasoo guurinaya ee niyada lagu xidhiidhinayaa waa kii cibaaraadka qaarkood waxaad mooddaa inay leeyihiin waa marka hore aad dhulka ku dhufanayso gacmaha maalan dad gacmaha kusoo qaadanayso marka markaad dhulkii gacmaha ku dhufanayso waa in niyadii ay jirto kadibna ilaa inta aad wejigii wax ka mida masaxayso waa in niyadii ay sii jirto oo aanay meesha ka bixin qaabka sheekhu hadalkiisu u dhacayaana waa saas oo kale marka binaqli turaabi lilwajhi walyadayn waa markii hore ee aad markaa wixii aad ku masixi rabtay aad markaa ciidii ku soo qaadayso istidaamatu hadhihi niyya ila masxi shay min alwajh markaad wajigi gaarsiinayso wajigi wax kamidii waxa weeye boorki uu taabanayo laakiin ishkaalaad badan baa ku imanaya madhab ahaan qaabka noocaas sida saxdiina waxa weeye waxa uun shardi ah marka sida muctamadka ah marka wejigii la gaadhsiinayo ayuunbay shardi tahay niyadu markaad gacmihii kusoo soo qaad aad gacmihii kusoo qaadayso waxba shardi uma aha wastidaamatu hadihi niyati niyada in lasii daa'imiyo ilaa masxi shayin min alwajhi ilaa inta wax wejigii ka mid a la masaxayo wuxuu ka sii farciyay walow ahdath haduu weyse jabo marka hore weyse qabini yani waxa loo jeedaa waxyaalihii weysada jabin jiray baa ka yimid sida neeftii oo kale bacda naqli turaab markii ciidii uu soo qaaday ee gacmihii ku soo qaaday laakiin wejigii aanu gaadhsiin iyaa waxyaalihii weysada jabin jiray ku yimaadeen lam yamsax ku masaxan maayo bidaalika turaab ciiddaa gacmaha uu ku soo qaaday wejigii ku masaxan maayo bal yanqulu wuxuu soo qaadayaa hayrahu ciid kale taa uu iska masaxayaayo boor kale ayuu soo qaadaya arrintani hadalkiisan horey farac ka noqonaysa oo in niyada la doonayo inuu markaa la xidhiidho niyada la doonayo in ama naqliga la doonayo in niyadu ay la xidhiidhaa inuu yahay marka hore gacmaha lagu soo qaadayo markaynu sidaan idhaahno ayaa waxay leeyiin markii halkan aad soo maraysa haddii neefi kaa timaado tan iska daadi oo dib ciid u soo qaado laakiin sida muctamadkii waxba khasab ma aha ilan ciidan maad isticmaalin oo weli waxba kumaad masixin boorkani boor aad weli isticmaashay ma aha mar haddaanad isticmaalin niyadii un cusboonaysii neefi kaa timid niyadii un cusboonaysiyo isla iyadii ku masixo marka waa daciif intan dambe sheekhu uu sheegay wathani wathaaliu qodobka labaad ama rukniga labaad iyo rukniga saddexaadna مسح الوجه ووجهي إن لما صحه ومسح اليدين لبدي قعمودنا لما صحه مع المرفقين مع حصولة لما صحه وجهي إن لما صحه قبي أهانتي سبب هو عبال لقد تقين ووحو ينقفكي وصدا وجهي ولما يسترم وأم صحه سوى آن وحبك تقينين وجهي إن هرو صور شاقني ما يريد سؤال واجبي هاي كليا ما لها تمها لإنه قدها بوركي أقليو وحبا يدو قصب معها ومسح اليدين مع المرفقين لبدي قعمودنا الى حصلدي وان marka iyagana boorkii lagu masaxo وفي بعض نسخ المتن كتاب كمتن كان نسختي سقار waxa ku qornay ila المرفقين halka macada ayuu ba ila ku bedelan waana istageysa ويكون مسحهما مسحتان كلا مسحي وجهه iyo labada gacmood waa bi darbatayn laba darbadood yani laba jeer bad ciida soo kala qaadi marna waxa soo qaadi wajiga marna waxa soo qaadi gacmaha oo ciidii aad wajiga ku masaxday isla iyadii uun hadana gacmaha ku masaxanaysi marka darbateynka saasun baa laga wadaa ciid boorna waxaad u soo qaadi wajiga boor kalena gacmaha u soo qaadi ee boorkii aad wajiga inta soo qaadi wajigii ku masaxday wixii gacmaha kaga sii halay ku masixi maysid gacmihi saasun baa labada darbadood laga wadaa walaw wadaca waa ka yiri haduu dhigo yadahu gacantiisi ala turabin haddii uu ciid dul dhigo naacimin ciid jilicsan oo naacim ah hadduu saaro facaliqa bihaa gacantii uu kusoo markaa soo raaco turaabun ciidi ay soo raacdo min hayri darbin isagoon kuba dhufanin kafaa kuu filan hadduu duldhiga uun isagoo aan kuba dhufanin deetana boorhkii uu gacanta soo raaco inuu ku masaxaa caadi weeyi waraabicu ka afraad atartiibu waa in la kala dambaysiiyo wejigii la horreysiiyo gacmihiina la dambaysiiyo fayajibu waxaa waajibi taqdiimu masxi lwajhi masixidda wejiga in laga horreysiiyo calaa masxi lyadayni masixidda labada gacmood sawaan waxaa isku mid a tayamama atayamama ka gebagabaysaya had iyo jeer hamsada in maaragtay laga taga maa sawaaun aandartahum sawaaun calayhim aandartahum am lam tundirhum hamse kale ayaa ku jirta markaa sawaaun tayama atayamama afsuxu waa sidaa sawaan waxaa isku mid a atayamama gebagabaysaya can xadain asqara xada yar aw akbara ama mid weyn labada kuu doonaba ha ka gebagabaysanaye tayamumkii tartiibtii shardi bay u noqonaysa wuxuu san u leeyahay markii aynu weysada soo maraynay tartiibtu shardi bay ahayd rukni bay ahayd maydhiga markaynu soo maraynayna tartiibtu sunna iska ahayd inaad madaxa horreysiiso haddana maaragtay dhinaca midiga haddana dhinaca bidix laakiin may ahayn rukni haddaba qofkii tayamumayey ilan gebagabaysigii xadadkii asqarka ahaana waa laga gebagabaysan weyse la-aantii janaabadii lafteedana gebagabaysigii waa sidan waa wejigiiyo labada gacmood uun haddaba marka mayri laga gebagabaysanayo de mayrigu tartiib muu lahayne tayamumkiisa tartiibtii ma u rukni ba haa waa u rukni mar walba tayamumka tartiibtiisu rukni weyn walow taraka tartiib tartiibta hadduu ka taga lam yasixa asixi maayo tayamumkiisi wejigii unbaa u asaxay yani intuu gacmihii masaxay ayuu haddana wejigii masaxay wejiga masixitaanka uu masaxay waa ansax laakiin gacmihii waa inuu ku celiyo wa ama akhdu turaabi gacanta wa ama akhdu turaab soo qaadida ciidda loo soo qaadayo lilwajhi walyadayn wejiga iyo labada gacmood falaa yushtaratu fiihi tartiibu tartiib looma shartiyo waa inaga lahayn marka darbatayn la leeyahay khulaasadu waxay ku soo ururaysaa un ciiddii aad wejiga ku masaxday gacantaa ku masixi ee ma aha intood hal mar ku dhufato ood wejiga ku masaxdo haddana mar labaad inaad ku dhufataa shardiga ma aha haddii waa kan uu yidhi falaa yushtaradu fiihi tartiibun soo qaadidda ciidda marka hore lasoo qaadayo tartiib looma shardiyo oo falow daraba hadduu ku dhufto biyadayhi labadiisii gacmood dafcatan hal mar calaa turaabin ciid wa masaxa biyamiinihi wajhahu midigtiisiioo keliya uu wejiga ku masaxdo wa biyasaarihi yamiinahu bidixdiisiina uu midigtiisa ku masaxo jaaza la odhan maayo mayana ee laba darbadood baa la kala doonayaa darbad wejig iyo darbad gacmaha ah adiguna hal mar wixii aad ku soo qaaday ayaad qaybna wejiga ku masaxday qaybna gacmaha lama oranayo waxaynu ka eegaynaa uu ciidan uu maanta gacanta ku masaxay dee ma aha tii wejiga ku masaxay kol haddaanay tii wejiga ku masaxay ahayn waa darbad labaad baa laga soo qaaday falow daraba biyadayhi labadiisa gacmood hadduu ku dhufto dafcatan hal mar calaa turaabin ciid wamasaxa biyamiinihi wajhahu midigtii uu ku masaxdo deetana wejiga wa biyasaarihi bidixdiisiina yamiinahu midigtii uu ku masaxo jaaza way banaan tahay dabcan de bidixdii baa dhiman bidixdii way dhiman tahay de macnaheedu maaha saasaa tayamugii ku dhammaaday maaha ee waxaa laga eegayaa uu ragga qaar waa laga fahmeen in la leeyahay waxba bidixdii waa laga maarmay may wuxuu u jeedaa ciidan uu hal mar soo wada qaaday qaybna uu wejigii ku masaxay qaybna uu gacantii ku masaxay ma la odhanayaa tartiibtii baa ka maqanoo hal mar baad soo wada qaaday marka hore waxaa la doonaya inaad wejigoo keliya wax u soo qaado markaad wejiga ka faaruqdo haddana gacmaha ciidoodii soo qaad khasab maaha ee kan bidix dee u dhaman tahayo mar labaad buu iyadii de wax u soo qaad haddana doonayo inuu hal mar wax oo dhan ku dhamaystana waa layihi dee maro weyn baabu soo qaadayo ila gacantu inagin khasab maaha intuu maro weyn soo qaado dhulka ku dhufto boorkii ku soo qaado buu qayb maradii kamida wejiga ku masaxa qayb kalena gacanta midig buu ku masaxa qayb kalena gacanta bidix buu ku masaxa caadi weyn way u ansaxaysaa lamana odhanayo labadii darbadood baa kaa maqan ama muxuu ahaaye ciiddii hal mar baad soo wada qaaday waxaynu eegaynaa uun meeshan uu ku masaxay wejiga waa inaanu gacmihii ku masixin taasunbaa markaa muhiim wa sunanuhu sunayaashii tayamumku ay tayamumi wa sunanu tayamumi tayamumka sunayaashiisii alaaatu ashyaa waa saddex arrimood وفي بعض نسخ المتن waxaa ku qoran ثلاث خصال way istagaysaa التسميه بسم الله الرحمن الرحيم وتقديم اليمنى من اليدين labada gacmood tii midig in la horeysiyo على اليسرى tii bidix laga horeysiyo minhuma labada gacmood ahay labada gacmood hoodii midig intoodii bidix la horeysiyo وتقديمها على الوجه وجهك قيبتيسا سري لغا هوريسيو على اسفلي قيبتيسا هوسو حق سره لغا سو بلاابو تيممك والموالاه حريرين اما اسرع راعين لا اسرع راعيو مسخدي وجهي iyo مسخدي gacmaha وسبق معناها معنيده وينو سو هرمري في الوضوء ويسدينا كسو ارغنا وبقي waxa uu haray litayamum gabagabaysigi sunan ukhra sunayaal kale oo madkuuratu fil mutawalaat kutubta dhaadheer lagu sheegay minaa waxa kamida naz'ul mutayammimi qofkii gabagabaysanay inuu siibo khaatamahu kaatunkiisi iyo fargalkii fi darbati alula darbada hore wajiga wuxuu soo qaaday markuu wajigii ciid uu soo qaadayo hadii uu fargal xidhan yahay nafaraati inuu iska bixiyo ayaa sunna ah si marka waxa ilaahdeen uu damarka gacantiisa oo dhan ugu soo wada qaado boorki أما الثانية طلبات ضربة اللبات فيجب وحا واجبي نزع الخاتم فيها كاتمك إن ليس كبحيا يدو واجبو دي وحا لدونيا ماشان خاتمك وكحريا إن عيدي قادو لأن قعانتي ضربة اللبات والتي قعمها لقول مساحي مركز قعمها مساحي يصو لما ربو وح مركا بوركي وديدي إنو شركة قادو إنو شركة كسر رايو khaatamkiina dawuu diidaya marka waa inaad iska bixiso hadii boorku uu gali karaya adigoo aan iska bixinin daruuri noqon maysa marka bixinto walladhi yubtilu tayammuma tayammumka waxa buriya thalathatu ashiya saddex arimood weey axaduha midka koobaad kullu ma abtala wududa waxa kasto uu isla burin jiray wasabaqa waxa soo hormaray bayaanu cadayntiisa fi asbaab alhadath asbaabti waysa jabka iyana ku soo sheegay فمتى كان متيمما markii qofku isagoo wahamid markaa gabagabaystay thumma ahdatha wadana markaa uu ka yimaado waxyaali weysada jabin jiray batala tayammumuhu ninka isaga tayammumkiisi waa buray wathani sababka labaad ama arinka labaad ee buriya tayammumku ru'yatul ma'i wa biya oo la arko وفي بعض نسخ المتن waxaa ku sugnaa wujuudul ma'i biya in la helo istagayaano fi ghayri waqti as-salati tukashada waqtigeeda wax aan ahayn as-salati maanta ficilkiba laga wadaayo يعني قفكي markii uu tukanayay uu salaada ku jiray waqti aan ahayn hadii uu biyaha arko tayamkiisi waa buraye faman tayamama qofkii uu gabagabaystay li faqdil maa'i biyalaan thumma ra'a al-ma'a datana biya arkay aw tawahamahu amma maleeyay qabla dukhulihi fi salati intaanu salaada galin batala tayamumu ka tayamkiisi waa buraye qodobkan wuxuu khuseeyaa qofkii biyalaan u tayamumay ama qofkii cudur iyo xanuun u tayamumay de kaasi isaga biyo ahlidoodii iyo helid laaantoodii waa isugu mid isagu inuu caafimaado ayaa booskan u galaysa inuu caafimaado hadduu caafimaado sida kan loola dhaqmayo biyo laaanta u gabagabaystay ee salaad iyo salaad laanta loo kala qaadayo baad isagana u kala qaadi goormuu bogsaday oo goormuu caafimaaday aad odhani haddaba kii biyo la-aan u tayamumay deetana biyihii helay isagoon salaadii gelin dee tayamkii uu ka buray inuu markaa weysaysta ayaa laga doonaya waxaa la mida helidii inuu maleeyo uun hadduu isira malaha biyo halka ku jira tayamki waa ka buray waxa yeelay tayamka waxa u sharti ahaa biyo la'aan biyo la'aantina waxa la rabay ama waxa weeyaan yaqiin inay noqoto ama dhani gaaliba tii marka aad ku marka een aad ku gabagabaysato hadii marka malahani uu yimid de talab baa waajibay inaad biyihi raadisaa waajibay kala diinad biyihi raadisaa ay kugu waajibeen tayamkaagi waxba kama jiraan marka xataa hadduu ismoodsiyo sidada malaha halka waxba ku jira tayamki waa ka buray meeshina ha soo eego waxa ka soo baaray biyihi markuu soo waayo dib markaa ha ka gabagabaysto طيب ان wuxuu yiri faman tayamma li faqdi al-ma'i thumma ra'a al-ma'a bihi arka aw tawahama wa ismut si qabla dukhulihi fi as-salah intaanu salaadii galin batala tayammuhu tayammkiisu ninka waa buray fa in ra'ahu haduu arko ba'da dukhulihi fiha markii uu salaada galay وكانت الصلاة صلاتنا أي تايم ما لا يسقط فرضها وحي فرل كيدو آنو كل عينين بالتيمم تيمم كآنو كل عينين كصلاة مقيم وقف نج... نجي أو مركا ميشي سي تشوغ صلاة دي سي أكلا بطلت في الحال سلمركا بوي بريس أو أما أي تاي صلاة مما يسقط فرضها وحي فرل كيدو كل عين بالتيمم تيمم كل عين كصلاة مسافر قفك مسافر كصلاة دي سي أكلا وياني فلا تبطل تسبري ميسو فرضا كانت الصلاة فرضا سواء وحي اسكمدا أفرض كانت الصلاة فرضا صلاة أما فرض هنقطه أو نفلا أما السنة هنقطه qofkii intaanu salaada gelin biya arkay ama ama tawahumay way ka tayamku waa ka bureeyeen qofkii salaadii markuu dhameystay biya arkay ama maleeyayna salaadiisi aan saxbay ku dhamaatay kii isagoo salaada ku jira biya arkay arkay weeyaan halkan haduu maleeyo isla malaha malaha biyaha halkaa jira isla isagoo salaadii ku jira waxba ka soo qaadi mayno malahaasi laakiin hadduu arko isagoo salaadii ku jira yuu biyihii arkay waxaynu ku soo noqonaynaa salaadiisani maxay nooc may ahayd salaadu laba ay u qaybsantaa mid markaa tayamum iyo gebagabaysi ku tukato sidaa kaaga dhacaysa iyo mid aan kaa dhacayn ku tuka baa lagu leeyahy tayamumkii hadhow markaad biyo heshana soo celi marka hadday salaadani tahay tii kaa dhacaysay tayamumka ku dhacaysay markaad mar haddaad allahu akbar tii aad tirood ra'dii gaadhay oo salaaddii ay guntantay kadibna aada biyo aragtay salaadaada waad dhamaysanaysa salaadaadii waad dhamaysanaysa haddii laakiin salaadaadu ay tahay tii aan tayamumku ku filayn ee markuu qofku tayamum ku tukado haddana laga doonayo hadhow markuu biyo helo inuu soo celiyo hadday noocaa ahayd qofka isagaa waxaa laleeyahy de macnamar inaad kusii jirtaa kollayba soo celin baa lagaa doonaye kol haddii kollayba soo celin lagaa rabay lagaa rabay inaad kusii jirtaa macnamale way burtayey weysayso oo salaada dib u gal baa laleeyahy marka tusaalayaalbu inooga bixiyo qofka salaadiisu ay sidaa ku dhacaysa aan soo celin laga rabin waxa u tusaalaa qofkii musaafirka ahaa ninkii safarka ku jiray ee meel markaa dee aan magaalo ahayn marayay oo biyuhu ay ku yar yihiin ninkaa isagaa hadduu biyo waayo intuu iska gebagabaysto ayuu tukanayaa soo celinna laguma le dadka soo celinayana waxaa ka mid a qofkii isagu aan musaafir kaba ahayne magaaladiisii iska joogay dee magaaladana in biyo laga waayaa waa naadir inta badan magaalada biyo waa laga helaa marka qofkii magaalada joogay iska waxa weeyaan ku nagaa ama musaafir kaba ku aha waa isku mid labadii qof kii musaafirka ku ahaa iyo kii joogay magaalada waa isku mid kol haddii biyo la-aantu ay naadir tahay hadduu markaa biyo waayo gebagabaysa baa la odhan kolkaad gebagabaysatee taa ku tukatana haddana salaadii inaad soo celisaa lagaa doon markaad biyo hesho ilan waxaan wax naadira buu ahaaye markaad biyihii hesho waxaa lagu leeyahay dib u weysayso oo salaadii soo celi فإن رآه هدو قفك أركو بيه بعد دخوله فيها كدب مركي وصلاة قلي وكانت الصلاة صلاة ما أي أهيد مما لا يسقط وحي آنو كل عشرين فرضها فر الكيل بالتيمم قبقبيسي آنو كل عشرين سوء علم قفك اللي دوني كصلاة مقيمة قف ماشي سي تشوغا بردي سي تشوغا مقاردي سي تشوغا صلاة سي وكلويان بطلت في الحال إسلام مركاسي بريسايو وين ويسيستو مركاس صلاة ديبو قالو أو مما ما أي تهدي أدي أي ستهي مما يسقط فرضها بالتيمم وحي تيمم كفر الكيده وريدي جيره soo celin aan laga dooreynin ka salaati musaafirin qofkii musaafirka salaadiisi weeye oo tusaale ahaan fala tabtulu taasi marka iyadu burimayso fardan kaanat salatu aw naflan ama faral ha noqoto salaadaasi ama sunna ha noqoto ee xaga sunba laga eegi sidan bay ku filayd bisa kuma filay wa in kaana tayammum ash-shakhs hadii qofka gebagabaysigiisu limaradin xanuun awgii uu ahaa iyo wanaxwihi wixii lamid ah ee biyo la-aan aanu ahayn uma ra'almaa uu biyihii arko isagoo salaadii ku jira ama aan kuma jirin falaa ahara liru'yatihi aragga uu biyaha arkay macna ma samaynayo waayo qofkani sidiisaba umuu gebagabaysan biyo la-aan waanu isticmaali karin waa qof xanuunsanaya bal tayamumuhu baaqin bixaalihi isaga tayamumkiisii biyaha haba la hele sidii buu baaqi u yahay sidii buu u sii jiraya laakiin isaga maxaa booskan biyo helida u galaya baynu nari buksashada hadduu buksado salaadii buksado salaadii aanu gelin waa inuu markaas aanu weysaysto weysadii dhamaystiro haddii uu buksado isagoo salaadii ku jira waxaa la eegayaa soo celin miyaa lagu lahaa mise laguma lahayn haddii soo celin lagu lahaa dee wuu ka baxayaa saani u weysaysanaya haddii soo celin aan lagu lahaynna waxa weeye saasay markaa ugu dhantahay u dhamaysanaya wathalithu ka saddexaad tayamka jabiya ar-riddatu wa qofkii diinta ka baxa wahiya qat'u al-islam wa islaamnimadii la gooyo yani qofkii diinta ka baxo wa idam tana'a shar'an isticmaalu al-ma'i wa idam tana'a day suuroobi weydo shar'an min jihati shar'i xaqi shar'iga haday ka suuroobi weydo isticmaalu al-ma'i bihi in la isticmaalo fi 'udwin hubin in loo isticmaalo xaqi shar'iga ka suuroobi weydo waxa loola jeedaa yani de adigu waad ku shubi karaysaa meeshii haba ku xanuuntee laakiin sharcigii baa kula may kol hadday dhibaato keenayaan biyihii kuuma banaana marka sharcigii baaba kuu diidan wixii dhib keenaya inaad markaa aad samaysid marka haddaba haddii sharcigiiba uu kuu diido ku yidhahdo xubinkaa biyaha ka daa markii dhakhaatiirta ay ku yidhahdaan dhibaatay keenaysa fain lam yakun calayhi saatirun xubinkaa haddii aan wax dul saarani jirin maarata meeshan dhaawaca ama meeshan biyaha laga dhowraya ay meel muuqato tahay oo wax qarinayaa aanay jirin wajaba calayhi tayamumu qofka isagaa waxaa ku waajiba horta tayamum iyo gebagabaysi wa qaslu saxiixi xubinka intiisii caafimaad qabtay inuu maydhaano waa ku waajib walaa iyo markaa xubnihii kaleba walaa tartiiba baynahumaa liljunubi tayamumkaa iyo maydhidaasi hadduu qofku janaabo ka maydhanayo ama qof kastoo da maydhi uu ku waajibo maydhi markaa samaynayey waxba tartiib isaga lagama rabo ama tayamum ku horreysiin ama maydhigu horreysiin wa ama almuxdisu qofkii laakiin wayse la- maaratay wayse jabnaa ee we- markaa inuu weysayse doonayey fa inamaa yatayamamu isagu wuxuu gebagabaysani waqta dukuuli asli cudwi lcaliili marka uu soo galay uu soo gaadhay maydhigii xubinkan xanuunsanay wuxuu leeyahay haddii qoonkii ama nabarkii kugu yaallay aanay waxba ku xidhnayn oanu dahaadhnayn waxaa lagaa doonayaa xubnaha intoodii kale inaad maydho xubinka nabarku ku yaalla laftiisana intiisa caafimaad qabtay bad qabtay inaad maydho waxaa kaloo lagaa doonayaa dee ilan meeshii nabarka ayaa bilaa dahaaro ah gebagabaysina waa lagaa rabaa gebagabays wuxuu dawo ka yahay dee dahaaradaadan dhiman ayuu buuxinaya haddaba goormaad tayamumaysaa waxaynu eegaynaa miyaad maydhanaysay oo tahaaradaadu maydhi bay ahayd mise waad weysaysanaysay hadday maydhi ahayd kolkaa doonto gebagabayso ama maydhiga ka horraysii ama ka dambaysii haddii tahaaradaadu ay ahayd weyse qaadashood weyse qaadanaysayna dee weysadu tartiib bay lahayd kolkaad xubinkii ku xanuunayay soo gaadho markaasunbaa markaa gebagabaysiga waktigiisii u noqonaya kolkaad xubinkii soo gaadho ayuunbuu gebagabaysigii noqonaya marka xubinkii markaad soo gaadho isaga laftiisii qayb baa caafimaad qabta qaybina way ku xanuunaysa qaybta caafimaad qabta waad maydhi intan kalena waad ka gebagabaysan marka xubinka laftiisa maydhigiisii iyo gebagabaysigiisii iyagu dee tartiib bay yeelanayaano waa xubinkii unbay labaduba tahaaro u yihiin marka intood gebagabaysato xubinka intiisii caafimaad qabtay maydh ama intood waxa weeyaan xubinka intiisii caafimaad qabtay maydho haddana gebagabaysigii samee marka marka inaad halkan gebagabayso ama tayamum la imo macnaheedu maaha xubinkii baad masaxaysa intii markaa nabarkii aad masaxaysa maaha ee tayamumku waa qaabkii aad taqaanay waa wejigii iyo labadii gacmood wey wejigii iyo labadii gacmood baad markaa tayamumkii ka samaynaysa fain lam yakun calayhi saatirun waxba haddaanay saarnayn wajaba calayhi tayamum qofkaa tayamum baa ku waajibay wa gaslu saxiix intii caafimaad qabtayna inuu maydho walaa tartiiba baynahumaa tartiibi tartiib waajibii uma dhaxayso liljunubi qofkii janaabo qabay tartiib waajib oo laga doonayo tartiibinaya mayrigii iyo tayamumkii ma jiro wa ama almuxdisu kii maaragtay isagoo aan weyse qabin ee weysaysanayay fa inamaa yatayamamu wuxuu gebagabaysanayaa waqta dukuuli gasli lcudwi alcaliil marka uu soo gaadhay uu soo galay waktigii uu mayri lahaa xubinkii xanuunsanayay wain kaana cala alcudwi saatirun haddii dahaar uu saaran yahay oo nabarkii uu qarsoon yahay oo wax laga sarraysiiyey kaa isagaa فحكمه حكم كيسو مذكور وحا لغو شيغي في قول المصنف هلك هذا الكو يري شيخ المصنف كتاب قري ابو شجاع وصاحب الجبائر قفكي مركا كبنين كو كخدنا جبائرتي وجمع جبيره بفتح الجيم جبيره لا يراهو وهي وحوي اخشابا واللوحيو او قصب اما قصب قصب وحا لا يراهدا افعل وحا كسو دخدا كدلوا imika qalinkeena oo kale qalinkan dhuux ku jira maalinta dhuuxa laga saaray qasab waa la oranaya waynagan marka tuumbooyinka dhiga lafto qasabad nidaam halkan waxa kana waa qasab mufradkeedii weeyaan qasab mufradkeedii wuxuu yahay qasaba wax kasto marka dhexda ka daloolaa qasaba la yiraahdo marka een aalaha ba halkan aan yiraahno iyo duurka laftiisa oo day maaragtay qasab qasab way yiraahdaan marka waxyaalo noocaas oo kale ama duur ama aala iyo wax marka la safay ama looxaan la safay weeye de waa markaa wixii dadka markaa berigii hore lagu kabi jiray tusawaa la simo wa tushaddu oo markaa lagu xidho calaa mawdici alkasri meeshii qofka uu ka jabo ayaa markaa jabiiro la yidhaahdaa liyaltaxima si markaa laftii jabtay ay isu qabsato haddaba qofkii jabiiradaasi ay ku xidhnayd yamsaxu calayha jabiiradii wuu masaxayaa صاحبها قفكي marka ay ku xidhneed baa masaxaya bil maa'i biyaayuu ku masixi in lam yumkinu hadii aanay u suuroobin nas'uha inuu iska bixiyo kabniinki inuu iska bixiyo hadaanay u suuragal ahayn ee dawdushubu ka masaxay ama haday suuragal tahay wax dhibaatay aanay ka soo gaarin inuu iska qaado taa uu ka qaadaya li khawfi darar yani siibitaankeedu haddii aan u adkaan dhib laga baqanayo awgeed oo mimaa sabaq waxaynu hore usoo sheegnay ah dee in markaa xubinkii manfacadiisii ay tegayso ama maaragtay waxa weeye bogsashadiisii ay dib dhacayso ilaa aakhirihi wayatayamamu waanu gebagabaysanayaa saaxibuljabaa-iri qofkan kabniinku uu ku xidhan yahay fii wajhihi wa yadayhi dee tayamumkiisu wuxuu noqonayaa wejigii iyo labadii gacmood kamaa sabaqa marka qofkii aan waxba ku dahaadhnay nabarkiisa garanay waxaa laga doonayaa intii bad qabtay oo u mayro iyo tayamum kii jabiira ku xidhnayd ama dahaarna ama balastara ku xidhnaad ama wax kale ku xidhnaadaan hadduu iska siibi karayo wuu siibaya haddaanu siibi karaynin oo dhibaato ay ka baqanayo waxa u soo kordhaya labadii hore waa laga doonayaa inuu maarata intii caafimaad qabtay mayro iyo gebagabaysigii tayamumkii inuu la yimaado sidii baa looga rabaa laakiin waxa ku soo siyaadaya inuu masaxo wixii meesha ku dahaarnaana dusha ka masaxo oo gacantiisiyo qoyan uu markaa ku masaxo intaasaa usoo kordhaysa wayusallii marka qofkaas deetana saasuu ku tukan walaa icaadata calayhi salaada inuu soo celiyo kuma waajibayso in kaana wadacaha haddii uu ku dhigay ayiljabaa'ira kabniinkan iyo waxyaalaan isku kabayo haddii uu ku xidhay calaa tuhrin wayse qab dusheed yani isagoo wayse qaba hadduu markaa xidhay marka waxaa la doonaya qofku inuu wayse qaato inta aanu waxyaalaha isku xidhin haddii markaa uu wayse isagoo wayse qaatay uu markaa xidhay hadda kadib markii uu weyse jabo saasunbuu u dahaaro qaadan salaada uu markaa ku tukadana soo celinteeda lagama doonayo in kaana wadacaha ayjabaa'ira calaa tuhur hadduu maarata isagoo daahira u xidhay wa kaanat ay tahayna jabaa'irtani fii kayri acdaa'i tayamum kabniinkani uu kaga xidhan yahay meel aan ahayn meelihii gebagabaysiga lugtii iyo haddii ay tahay ayuunbuu sidaasi intaasi ay ku filan tahay oo aanu salaaddii soo celinaynin wailaa haddii meeshii uu ka gebagebaysanayey lafteedii ay markaa kabniinku uu ku xidhan yahay acaada kaa soo celin baa laga doonaya yani gacantiibaa jaban gacantiibaa kabniinkii ku xidhan yahay wuu weysaystay wejigiibuu soo maydhay markuu wejigii soo maydhay baynu hi gacmihii baad hadda soo gaadhay waxaa lagaa doonayaa saddex qodob inta caafimaad qabtood maydho iyo gebagabaysi iyo waxaan markaa kabniinkan meesha ku xidhanoo aada dusha ka masaxdo saddexdaa keebaad horreysiinaysa aday ku taallaa ama tayamka horreysiiso ama masixitaanka ama intan caafimaad qabta mayrigeeda markii aad haddana intaas samaysay aad sidaa ku tukato haddana qofkaasi wuu soo celinayaabaa la yidhio wuxuu u soo celinayaa bay yidhahdeen dee tayamumka laftiisiibaa naaqusa oo dhiman ilan tayamumkani wuxuu buuxinayay weysadiibaa dhinayd imikana tayamumka laftiisii wuu dhiman yahayo dee meeshan meeshii uu tayamum ciidda marin marin lahaa iyay baashani ku xidhan tahay wahaadaa qowlkaa isagaa in la soo celinayo salaada mar haddii xubinka ay ku xidhan tahay uu yahay jabiiradu xubinkii laga gebagebaysanayey maa wax weeye qaalahu nawowiyu imaam nawowi uu ku sheegay fi rawdati kitaabkiisa rawdatuaalibiinka iyuu warkaa ku sheegayoo uu markaa yidhi waa la soo celinaya laakinahu qaala fi lmajmuuc laakiin imaam nawowi kitaabkiisa majmuuc ee sharxulmuhadabka wuxuu ku yidhi ina ilaaqa aljumhuuri culamada badankoodu hadalka ay iska ilaaqeen yaqtadii wuxuu keensanayaa ilaaqida iska ilaaqeene aanay waxba kala saarsaarini waxay keensanaysaa cadam alfarqi inaan farqi u dhaxaynin in kabniinku uu ku xidhan yahay xubinkii gebagabaysiga iyo iyo inuu meel kale ku xidhan yahay oo yacni labada jeerba aan waxba la soo celinaynin ay bayna acdaai tayamumi wa hayriha inaan farqi u dhaxaynin xubnihii gebagabaysiga in kabniinku ku xidhan yahay iyo inuu meel kale ku xidhan yahay sidaas ayaa jumhuurka ilaaqooda uu keensanayaa buu yidhi hadalka horena dhowr sheekh buu ka soo naqliyey dhowr sheekh buu ka soo naqliyey kadib markaa wuxuu sheegay in aanu culammadii badankoodii aanu arag iyagoo wax kale iyagoo markaa qoladaa waafaqsan iyo iyagoo khilaafsan toona laakiin wuxuu leeyahay way iska ilaaqeen in aanu qofkaasi hadduu weysaqaad ku xidhay soo celin aan lagu lahayn markaa maadaamay saa u ilaaqeen waxay markaa ilaaqoodaasi uu keensanayaa buu leeyahay inay isku mid tahayoo wax soo celina marnaba qofkaasi mar hadduu weysaqaad ka horreysiiyey kabniinka inaan soo celin lagu lahayn qowlkaasaanad moodaa inuu dee dadka markaa aslax u yahay qofkii waxa laga yaabaa inay bil ama wax ka badan ay baashii ku xidhnaato wayushtarau fi ljabiirati jabiiradii waxaa loo shardiyaa anlaa ta'khuda in aanay ka qaadanin min aلصaxiixi wixii markaa jidhka intiisii caafimaad qabtay ilaa maa laa budda minhu intii lagama maarmaanka u ahayd mooyaane listimsaaki maarata qabsashada meesha ay qabsanayso kabniinkii ama nuuraddii wixii lagu xidhayay dee inuu jidhkii qabsado ayuu ayay markaa u baahan tahay marka inta lagama maarmaankee jidhka ay ku qabsanayso uun waa inay ka gaadho jidhka intiisii caafimaad qabtay laakiin in gacantii oo dhan ba lagu duubo dee sax ma aha dadka dhakhaatiirta ah qodobkaa waa in aada loogu baraarujiyo inta daruuriga ah qofku aanu ka maarmayn ee waxa weeyaan muhimka ee qofka uu ku kaaftoomi karayo waa inaan la dhaafin qofka laftiisuna waa inu markaa dhakhtarkii uu da markaa qodobkaa isagaa u sheego waxaa la mid ah midta loo kale inuu qofku kaan hole isku xidho halkan iskaga xidho iyadoo ay suuragal tahay inuu masalan garabkaba ka qaato irbadii ama sinta ka qaato daruuri maaha inaad xubinkii weysada aad markaa ku xidhato mararka badan waanay dhacdaa waana weydiiyan dhakhaatiirta qaarkood waxay ku yidhahan waa laga qaadan karaa waa dhici karta waqtiyada qaarkood baa laga yaabaa inay suuroobi weydo markaasoo kale dee dhib ma laha qofku markaa halkan ha iskaga xidho laakiin marka uu ka maarmi karayo dee sax ma aha inuu halkan iskaga xidho wallasuuqu lasuuqi lasuuq waa wixii lagu dhejinayay meesha balastarkii oo kale iyo walcisaabatu wixii markaa maradii lagu duubayey iyo walmarhamu kariimkii wanaxwuha iyo wixii lamidka ahaa ee cala ljurxi la saarayey markaa ama la duldhigayey xubi maarata nabarku kaljabiirati kabniinka unbay la mid yihiin hadduu qofkii maraba ku duubo meesha markaa waxa wey cisaabadaasi ama lasuuqiyo wixii lagu dhejinayay balastarkii wixii lamidka ahaa uu qofkii isku nabo ama uu kariim mariyo kariim markaa de waxa weeye jirmi leh jidh leh oo meeshii markaa dul fuulaya ama ku dul baaba'aya hadduu yahay de kaasi waxba isagu dhibaato ma markaa ma yeelanayo kuwaas oo dhami jabiiradii bay markaa la xukun noqonaya wayatayamamu qofkani wuu u gebagabaysani likulli fariidatin qofkii markaa tayamumayey oo dhan bay arrintan u taallaa qofka hadduu gebagabaysi ku tukanayo tayamum ku tukanayo faral walba tayamum u gaara ayaa la doonaya likulli fariidatin salaad kastoo faral ahayd wa manduuratin iyo salaad kastoo nadar ahaydba tayamum u gaara ayuu ula iman falaa yajmacu isu geyn maayo bayna salaatay fardin laba salaadood oo faral ah bitayamumin waaxidin hal gebagabaysi ku tukan maayo walaa bayna awaafayn laba awaaf oo faral ahna isugu geyn maayo walaa bayna salaatin wa awaaf salaad faral ah iyo awaaf faralana hal tayamum isugu geyn maayo walaa jumucatin wa khubatiha salaadii jumcada iyo khudbadeediina hal tayamum ku wada samayn maayo khudbadiina tayamum bay u baahantah waa faral oo waa rukni waa shardi kamid ah shuruudii salaada jumcada salaadiina de iyaduna waa faral marka waa laba faral bay kala yihiin marka khudbadiina wuu u tayamumi salaadii jumcadana wuu u tayamumi waa qofkii markaa khatiibka ahaa kii khudbadaynayo walil mar'ati gabadhii waxa u furan idaa tayamamad hadii ay u gabagabaysato litamkiini zawji si ay ninkeedii jirkeeda ugu fasaxdo an tafcalahu miraran inay markaa een marar fara badan ay samayso tamkiinkii ay bitayamumin waaxid hal mar intay gebagabaysato in ninkeedii markaa de ay sidaa markaa jidhkeedii ugu fasaxdo oo waxa weeye mar iyo laba iyo saddex iyo wax ka badanba ay markaa kulmaan way bannaan tahay ee la odhan maayo mar walba tayamum cusub ha loola yimaado la odhan maayo wa tajmaca walaha an tajmaca waxaa kaloo u furan in ay kulmiso baynahu bayna tayamumi litamkiini zawj utayamumkii ay u tayamumtay inay zawjka markaa jidhkeeda u fasaxdo iyo wa bayna salaati salaadii bidaalika tayamum isla tayamumkaasu inay ku jamciso iyaa u bannaan buuyi waa haddii ay u gebagabaysatay salaad way yar ictiraadayaan hadalka sheekha laakiin weji baa loo samayn karayaayo hadday salaad farala u tayamumtay waxa u bannaan inay salaaddii faralka ahaydna ku tukato dee ninkeediina ay markaa waxa weeye aanay markaa nafteedii ka maanicin oo markaa galmadiina way bannaanaanaysaa salaaddiina way ku tukanaysaa hal salaad laakiin hadday marka hore u gebagabaysatay jimaaca awgii hadday u gebagabaysatay ee aanay salaad u gebagabaysan dee jimaacii iyo markaa salaadii kaasi ku banaanaan maayaan waana cibaarada sheekha sida laga fahmay ictiraadka uu ku imanayo hadday tamkiinu zawj u gebagabaysatay salaadii u geyn mayso dee salaadii waa inaga inidhi xataa qofku hadduu qiraatul qur'aan iyo masul musxaf u gebagabaystay salaadii kuma tukanayo wa qowluhu wa yusallii bitayamumin waaxidin maa shaaa min annawaafili hadalka uu sheekhu leeyahay wayusallii wuxuu ku tukanayaa bitayamumin waaxidin tayamum keliya maa shaa intuu doono oo min annawaafili sunna yaala saaqidun wuxuu ka dhaxsan yahay fii bacdi nusakh ilmatni kitaabka nusakhdiisa qaarkood waana dee hadal sawaabahoo sidaas qofku sunnayaashii hal tayamum ayuu intaasoo sunno ku tukanaya faslun fii bayaani najaasaati wa isaalati halkan waxaa lagaga warramayaa najaasooyinka caddaynteedii iyo qaabkii loo zuulinayay وهذا الفصل فصل كان مذكور في بعض النسخ نسخ كتاب كقار كيد waxa lagu sheegay qubayla kitaab salaad kitaab salaad horaantiisa oo yaani kitaab haydka inoo soo socda waa ka dambeeyay والنجاسه نجاسه اللغه اللغه ahaan الشيء المستقذر waa wixii ma aragtay la qulunsanaya inuu qulun yahay loo arkayay wixii bani aadamku iska dhowrayay ee qulun loo arkayay iyaa najaasa af arabi ahaan la yiraahdo wa shar'an shar'i ahaanna kullu 'aynin wax kasta oo shay kasta ay markaa markaa waa shay shay markaa la taaban karay ee day markaa jirmiga lahaa ama jirka lahaa weey ayn kasta ama shay kasta oo xaruma tanaawuluha in markaa la cunaa ay xaraan noqotay calal itlaaqi si aan kala qaad lahayn intiisa yar iyo intiisa badan xaalat al ikhtiyaari waqtiga uu qofku mukhtaarka yahay ee aanu daruura aanay haynin oo aanu dhibanayn oo gaajo iyo macaluuli aanay haynin ay xaraanka wixii xaraanka ah ma'a suhulati tamyiz iyadoo ay fududahay wariba isaga iyo waxyaalihii kale in la kala saaro wixii wax weey isaga gooni loo saaro la li hurmatiha wixii aan loo iyadoo aan loo xariminin iyadoo aan loo xarimin li hurmatiha ihtiraam ay leedahay daraadeed wala li istiqdariha sidoo kale aan loo xarimin in markaa waxa weeyaan naftu ay ay diidayso qulun loo arkayo kali ah walaa li darariha sidoo kale aan loo xarimin dhibaatada ay ku leedahay fi badanin xagga jirka ay u geysanayso aw aqlin iyo xagga garaadka taariifka inta leh iyo sheekhu najaasadii ku taariifina taariif fi haqiqa yani musawiro qofkii u suureynaya najaasadina ma aha laakiin waa daabid uu daabid qofku marka wuxuu waxyaalihi najaasaadka aha u ururinaya een kulli ma aragtay i'tiraadadna waa lagu soo aruurin karaya i'tiraadka ugu horeeyay waa lagu soo waxba la yiri waa tacriif dheer oo kitaabkan mukhtasarka ah aan munaasib u ahayn aad buu dheer waa arkaysan ee de laba sadar oo dhadhow ayuu noqday shay kasto la xarimay in la cuno iyadoo la kala qaadin intiisa yar iyo intiisa badan ee waqtiga aanu qofku macaluusha ku jirin iyo marka daruurada iyadoo isaga iyo waxyaalihii kale in la kala saaraana ay fududahay xurmo uu leeyahay iyo ixtiraam la ixtiraamayana aan loo xarimin iyo in markaa nafta bani aadamku ay ka jir diidayso ay qurun u arkayso kaliya aan loo xarimin iyo dhibaato ay jirka iyo garaadka gaarsiinayso waxaasoo dhan waxba ku wada saaraya waa kan wuxuu yidhi wadakhala fi litlaaqi markaynu nidhi calal itlaaq si markaa itlaaq ah loo xarimay waxaa soo gelaya qaliilu najaasati wa kasiiruha najaasada teedii yareeyay teedii badnayd يعني waa wixii aan la kala saarin wixii sayriyo wixii sabadan wa kharaja bil ikhtiyar marka fi halat al ikhtiyar am halat al ikhtiyar waqtigi qofku muxtaarka aha ad daruratu markii qofka daruradu ay haysay uu naftiisi u baqayay wax waliba marka waa u banaanaanaya fa inaha tubihu daruradii waxay banaan tanaawul an najasati najasadi in la cuno wa bi suhulati at tamyiz marka aan leenahay ma'a suhulati at tamyiz iyadoo kala saaridu ay fududahay waxaan u jeednaa waxa iyadana markaa ku baxaya aklu duudi dirxiga cunidiisi albayiti ee dhintay fi jubnin jubniga ku dhex dhintay aw faakihatin ama khudrad fawaakihdi ku dhex baqtiyay jubnigu wacaano la fariisiyo oo laga maaragtay ee sanca la geliyo maaragtay laga shaqeeyo hawl la geliyo dadana la fariisiyo imkana lagu iibiyaa meelaheena iyadoo carabaha laga keenay nagu meynaan samaysan jirin baan u malaynayaa een caanahaasi markaa waxa jiri jirtay in markaa wax iskaga dhex baqtiyaan oo markaa hadhow toolana markaa kala saaridiisu ay da adkaanayso in la faro oo markaa waxa weeyaan la hubiyo gudaha miyay wax kaga jiraan kadeed bay ahay markaa in qofku jubnigii iska cuno waa loo fasaxay maxaa yeelay waxaa ku jira nijaas ba ha noqde laakiin da in la kala saaro ayaa adag ama fawaakihdii wixii ku dhex baqtiyay timirtii oo kale waxyar yar oo iskaga dhex baqtay cayayaan iskaga dhex baqtay ayaa jira iyo fawaakihdii kalaba qofkii lagu ma kalifayo markaa inuu mid walba uu kala dilaaciyo oo gudihii eego daway culus tahay marka ee taa la oran maayo soo taasiba xalaal noqotay marka waxaas nijaas ma ahan biya may waa nijaas laakiin shardigana laga waayay masuuliyadda tamyiz baa laga waayo in la kala saaro ayaan fududay hadday fududaan lahayd xaaraan bay noqon lahayd in la cuno wanaxwi dalika iyo wixii lamida buu yidhi wakharaja biqowlihi laa lixurmatiha ixtiraam la ixtiraamayo waa tii aan loo xarimin marka la leeyahay waxaa baxaya meytatu laadamiyi qofkii bani aadamka ahaa baktigiisii meydkii bani aadamka ahaa dee in la cunaa waa xaaraan markaa ma waxay xaaraan u naqotay nijaasnimo maya ixtiraam la ixtiraamayo qofka bani aadamka iyaa markaa loo xarim wa bicadami alistiqdaar iyadana waxaa ku baxaya almaniyu wanaxwu manidii iyo wixii lamidka ahaa ee daahirka ahaa laakiin haddana bani aadamka dee waxa weeya naftiisu ay diideysay ka jir diideysay iyaga waxaa la odhanayaa waa xaaraan sida muctamadkaa in la cunaa manidii iyo wixii lamidka ahaa inuu qofku iska liqo ama uu cunaa xaaraan weeye lilistiqdaar iyadoo markaa wixii ay markaa mustaqdar tahayoo ay tahay markaa de wax markaa qulun ah waxaa la mid a de duufkii iyo wixii lamidka ahaa ayay markaa culammadu ay markaa halkaa geliyaan wa binafyi darar nafyu dararkiina markuu yidhi wuxuu yidhi soo yidhi walaa lidarari fii badanin aw caqlin dhib ay jirka iyo caqliga u geysanaysa awgeedna aan loo xarimin iyadana waxaa ku baxay alxajaru dhagaxii iyo wanabaatulmudiru geedihii dhibka keenaya bibadanin dhib qofka naftiisa keenaya dee suntaba ahaa aw caqlin ama garaadkiisa bedelayay dee kuwaasina yaanay xaaraanba yaanay xaaraan u noqon nijaasnime e waxay xaaraan u yihiin iyaguna dararka iyo dhibaatada ay qofkii gaadhsiinayaan tacriifkaa dheer ee dhibka badan ayuu sheeku ku tacriifiyey qofkiina xaqiiqa ahaan ma uu nijaasadu waxay tahay iyo xuduuddeedii aada uga fahmi maayo uma dakara almusanifu musanifku haddana intaa kadib wuxuu sheegay daabitan wax markaa lagu dabdin karo yani qofkii u koobaya linajisi najiskii alkhaariji ka soo baxay min alquburi wadduburi labadii markaa jid markaa qofka qubulkiisi iyo duburkiisi xubinkii taranka iyo dabada wixii ka soo baxayey nijaastii markaa wixii nijaas noqonayey ayuu daabitkoodii sheego biqowlihi hadalka weliba ku sheegay wa kullu maa'icin wax kastoo dareere ah oo kharaja ka soo baxa min asabiileyn labadii jid xubinkii taranka iyo iyo xaggii dambe najisu nijaas weeye huwa qowlkan sheekhu saadiqun wuu ku dhacayaa ku dhaboobayaa bilkhaariji lmuctaadi wixii soo baxayee dee caado ahaan la yaqaanay kalbowle walqaadida sida kaadidii saxaradii wa binaadiri iyo wixii naadir ka ahaayee aan muctaadka ahayn ee bani aadamka inta badan aan ka iman jirin haddii isaguna uu ka yimaado ka demi haddii dhiig qofka xubinkiisii taranka uu ka soo baxo ama xaggiisii dambe uu dhiig ka yimaado walqayx ama malaxi ay ka timaado dee waa nijaas ila almaniya waxaa laga soo reebayaa waxaa qubulka ka soo baxaya waxaa laga soo reebayaa manidii biyihii taranka kuwaasi iyagu min aadamiyin haddii ay ka yimaadaan biyihii manida ee ka imanayay min aadamiyin qof bani aadama aw xayawaanin ama xoolo ama xayawaan hayri kalbin wakhanziirin wakhinziirin aan ahayn ay iyo doofaar iyo wamaa tawallada minhuma wixii labadaas iska dhalaan aw min axadihimaa midkood uu ka dhalo maca xayawaanin daahirin xayawaan kale oo daahira labadaa marka laga tago xayawaankii kale oo dhan manidoodu iyo bani aadamka manidiisi waa daahir markaa manidii markaad xukunkeeda doonayso waxaad leedahay un xayawaankay ka soo baxday manidani ma daahir ba mise waa nijaas haddii xayawaanku uu daahir yahay manidu waa daahir xataa tii dameerkaba hadday doonto ha noqoto oo aan markaa waxa wey la cuni jirin dameerkii lama cunaynin manidiisi waa daahir maxaa yeelay dameerkii baa daahir haddii xayawaanka manidani ay ka soo baxday ay nijaas uu nijaas yahayna sida aygii oo kale manidiina nijaas bay noqonaysa wakharaja bimaa'icin markuu yidhi dareere labadaa jid ka soo baxay waxaa ku baxaya dareerihii adduudu dixri haddii uu qofkii ka soo baxo xubinkiisi dirxi baa ka soo baxay iyo wa kullu mutasallimin wax kasta oo adag oo laa tuxiiluhu aanay bedelaynin almaciidatu calooshu dhagax buu liqay isagoo dhagaxuu soo baxaya ama bir baa maarata u raacday de iyadoo bira unbay soo dhacaysa marka kuwaas aanay maskaxdu aanay calooshu aanay bedelaynin iyo dixrigii soo baxayey falaysa binajisi waxaas nijaas ma aha bal huwa mutanajisun nijaas baa marsan isagu nijaas ma ahee laakiin nijaas baa dusha ka marsan yadhuru bilgasli sidaa daraaddeed wuxuu ku daahiroobi inuu markaa dee uu markaa la maydho un dee qofkii carruurtii o kale marka qaarkood shilimada yaraa ama lacagta yaraado kale inay liqaan baa dhici karta kol hadday hunguriga dhaaftay bay yidhahdaan qola dhakhaatiirtu saxaradunbuu soo raacaya marka dee lacagtii waa laga qaadona waa la mayro kol hadii la mayro de waxa wey waa lacag daahiro wa fii bacdi nusaki xataa waxay yidhahdaan oo kale haddii qofkii maalan xabad gelaya ama wax lamida uu liqo oo hadhowna iyadiyo sideedii ay saxaradii soo raacdo haddii wax isbedelihi aanu ku imanin oo xataa maalan haddii la beero ay baxayso taasi waxa weeyaan waxaa la yidhi iyaduna mar haddaan wax isbedela aan calooshii ku samaynin iyaduna waa mutanajiskaasuna dusha unbaa laga maydhay wa fii bacdi nusakhi nusakda qaarkeed waxaa ku qoran wa kullu maa yakhruju baa qoran wa kullu maa'icin halkiin ahayd wa kullu maa'icin kharaja ayaa kullu maa yakhruju wax kastoo ka soo baxa bilafdi lmudaarici wa isqaati maa'icin in lafdi markaa mudaarica la keeno maa'icdana meesha laga tuuro oo dee maadeedii waabay joogtaa icintii unbaa dhacdayoo ya-da isu bedeshay wagaslu jamiici alabwaali waalarwaafi dhammaan kaadiyaha iyo saxarooyinka in la maydhaa ama saaladii walow kaanaa haba ka yimaadaan min ma'kuulilaxmi wax hilibkiisa la cune waajibun waajib wey kaadi kasta iyo saxaro kasta oo qofkii marta jirhkiisii ama maradiisii ama goobtii uu ku tukanayey inuu iska maydhaa waajib wey haday doono markaa haba ka yimaadaan wax la cunayo sida xoolihii kaadidoodii oo kale haday qofkii kusoo duulaan kusoo duusho kaadidii de inuu iska maydhaa waajib weeya wa kayfiyatu gasli najaasati qaabka haddaba najaasada loo maydhayaa in kaanad haddii najaasadu ay tahay mushaahadatan bilcayni mid isha lagu arkayo wahiya almusamaatu waata loo yaqaano bilcayniya annajaasa alcayniyata la yidhaah weeyaani takuunu waxay ku xasilaysaa bizawaali caynihaa najaasada caynteedii inay meesha ka baxdo oo waa jirmigeedii iyo markaa lafahanteedii shaygii nijaasta aha meesha in markaa laga suuliyo wa muxaawalatiiyo in laysku dayo zawaali awsaafihaa sifaadkeediina inay markaa meesha ka suulaan in iyadana la xaawilo laysku dayo min acmin dhadhankii aw lawnin iyo urtii midabkii aw riixin iyo urta ahaa sifaadka aynu sheegaynaa waa dhadhankii iyo midabkii iyo urtii saddexdaasi waa inay iyaguna suulaan oo la suuliyo fain baqiya hadduu meeshii ku haro acmu najaasati najaasada dhadhankeedii hadduu haro dara dhib buu keenaya waa in la suuliyo kol haddii dhadhankii meesha ku harsan yahay waxaasi ma daahiroobi aw lawnun haddii midabkii uu haro aw riixun ama urtii ay hadho oo casura zawaaluhu in la suuliya ay adkaato lam yadura dhib keeni maayo qofkii wuu maydhay meeshii laakiin ur baa kusii harsan uu isku day inuu suulin kari waaye waxba markaa waa waa waa mafu intaas waa laga saamaxaya ama midabkii najaasada ayuu maydhay si fiican buu u maydhay laakiin waa suulin kari waay way ku adkaatay intaas iyaduna markaa saamax bay noqonaysa haddii labada mid ahaan uu soo haro saamax buu noqonaya wuxuu yihi wain kaanat inajaasatu najaasadu hadday tahay hayra mushaahadatin bilcayni mid aan isha lagu arkaynin wahiya almusamaatu waata loo yaqaano bilxukmiyati annajaasa alxukmiya marka annajaasa alcayniya iyo annajaasa alxukmiya tacriifka sheekha in yar baa wax ka yarsan yihiino najaasa najaasada cayniga ah waa ta ama jirmigeedii caynteedii isha lagu arkayo ay meeshii ka muuqatabo dee ay taallo ama sifaadkeedii ay meeshii ka jiraan urteedii baa meesh meeshii bay ka uraysaa ama way ka dhadhamaysaa ama waxa weeyaan midabbay meeshii kaga tagtay ama iyadii baa dul fadhidaba taasoo dhan waxaaso dhan cayni baa la odhanaya najaasa xukmiyana waxaa la odhanayaa meeshii najaasa martay laakiin wax raada hadda aanay ku lahayn meeshii najaasadii way martay kaadii baaba kaaga daadatay laakiin hadda haddaad uriso waxba ka uri maayaan midabna kama muuqdo dhadhanna kama dare waxaa loo ad ka dareemaysaa ma jirto haddana de meeshii mar haddaanad maydhin way nijaasaysan tahay marka waa xukun ahaanuna waxaa lagu xukumay un meeshani meel nijaasala unbaa lagu xukumay laakiin wax ka muuqda ama ka uraya ama dareemuhu dareemayaashu ay haleelayaan ma jiro فيكفيها ضبطا حكميدا waxa kugu filan jaryul ma ibiyuu inay dul cararaan ala mutanajjis biha wixii ku nijaasoobi een maratan waahidata soo reysi mar qura in biyi ay meeshii dul cararaan ila meeshii raad male urna male dhadhanna male midabna male marka in biyuhu meeshii ay dul cararaan baa kugu filan maratan waahidatan hal mar inay dul cararaan walaw mataran waxa dul cararay haduu doono roob ku daayba ha noqoto tii roob intuu ku doo taadkii uu maro meeshii ama biyihii roobku ay maraan waa ku filan tahayoo tahaaradii way xasishay uma istana kadib buu haddana ka soo reebay almusanifu sheekhu min alabwaali kaadi kaadidiibu wuxuu ka soo reebay qowlahu hadalka uu yidhi ilaa bowla asabiyi ilmihii yaraa inankii yaraa kaadidiisa mooyaane alladii lam yakul iطacaama ee aan weli raashin cunin ay lam yatanaawal muu qaadanin ma'kuulan wax la cuno walaa mashruuban iyo wax la cabo toona calaa jihati tagadi isagoo u qaadanaya qaab inuu markaa waxa weeye uu dhuuni ka dhigto oo uu markaa de markaa wax uu quuto ay u noqoto fainahu ay bowla sabiyi kaadida ilmahaa yar yadhuru wuxuu ku daahiroobi birashilmaai caleyh biyo in lagu rusheeyo in lagu rusheeyo maxaa loola jeedaa in biyihii meeshii la wada gaadhsiiyo waa in meeshii oo dhan biyuhu ay wada gaadhaan walaa yushtarau fi rashi haddaba rushaynta loo shardiyi maayo sayalaanulmaa biyuhu inay dul cararaan maydhigii iyo rushayntu ay u kala duwan yihiin uun maydhigana biyaha meesha dul cararaya oo weliba ka daadanaya oo ka da-aya rushayntana biyuhu meeshii way wada gaadhayaan oo waxba kama tegayaan laakiin inay ka da-aan ama ay dul cararaan oo biyo badan ay noqdaan baan shardi ahayn fain akala sabiyu inanka yari haddii uu cunay aacaama raashin hadduu cunay ama yani cabitaan aan caana ahayn aan caan ahayn caanihun baa laga soo reebay hadduu caana cabay dee caanuhu iyagu waa caadi weeye waa la soo reebay lakin wixii aan caana ahayn haddii maalan dee sharaabyadii la laaqayay waxyaalaha uu cunayo uu cabayo kaasi isaga waa wuxuu la mid yahay markaa nink qofk ninkii raashinka cunay buu la mid yahay fain akala sabiyu acaama hadduu raashinkii cuno calaa jihati tagadi qaab markaa quudasho ah uu u cuno oo uu ku noolaanayo iyada markaa waxaweyaan ay quud u tahay gusila bowluhu waa la maydhi markaa kaadidiisii qacan khilaaf la-aan wakharaja bisabiyi inankii yaraa markaynu nihi waxaa baxay asabiyatu inantii yarayd wlkhunha lmushkilu iyo sidoo kale kii markaa labeebka ahaaye aan la kala garanaynma inan baa mise waa inan fa yuqsalu min bowlihima yuqsalu waa la maydhi shaygii min bowlihima kaadidooda waa laga maydhi wayushtarau waxaa la shariyaa fii kasli mutanajisi wixii nijaasooye marka la maydhayo wuruudulmaayi caleyhi biyuhu inay kor kaga yimaadaan in kaana lmaau qaliin haddii biyuhu ay biyo yaryihiin biyuhu hadday yar yihiin waa inay dusha ka yimaadaan markii maalan mara nijaasooday aada maydhayso biyihii haddaanay qullatayn ahayn waa inaad dusha ka keento oo markii maalan kasaaladii lagu maydhayo ama sixnigii lagu maydhayo horta waa inaad marka hore maradii aad maydhaysa sixniga ku rida meeshan saxan kale aad ku maydhayso ama kasaalada aad ku maydhayso markaa kadib aad biyihii dusha kaga shubtaa sidii qofku markuu istinjoonayaba dee dusha uu biyaha ugaga shubayay oo kale waa in biyuhu ay ay ku yimaadaane nijaasadu aanay ku imanin ila haddii kale biyihii baa la nijaasaynayaa wuruudulmaayi caleyhi biyuhu inay ku soo arooraan ay ku yimaadaan in kaana almaau qaliilan biyuhu hadday yar yihiin fa in cukisa haddii la cagsiyo oo inta biyihii meeshii lagu shubo nijaasadii kor laga keeno lam yadhur daahiroobi maayo markaa shaygii bal biyihii baa nijaasoobaya ila waa inaga in biyaha yar hadday nijaasa ku timaado way nijaasaynayaan way nijaasaynaysaa marka waa in markaa la horreysiiyo shaygii biyihiina kor lagaga keeno ama almaa ulkaiiru biyuhu hadday badan yihiin biyihii badnaa falaa farqa bayna kownihi mutanajisi loo kala saari maayo in mutanajisku uu noqdo waaridan mid iyaga isagu dusha ka yimid aw mawruudan ama markaa waxa weeyaan uu noqdo mid markaa isaga lagu yimid markaa dee kor ka yimid waynu waynu de ku tusaalaynaynaa une haddii aad calaa dhinac kaga shubto xataa waa caadi waxaa la doonayaa uun in biyuhu ay markaa iyagu ku soo arooreen ee nijaasadu aanay iyadu ku imanin aanay iyadu ku iman biyaha iyaa la doonaya kolley salaaddii baa gaadhay najaasaadkii macfugaha buu halkaa ka bilaabaya halkaas markaa ku joojin doona w sala allah waslam ala nabiyina maxamed allah aclam